halkani waa washington laptop soomaaliga idaacadda v o a oo idin ka imanaysa oad ka dhegeystaan si toosa efmyada magaalooyinka qarya caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabta ah bisha abriil waa labaiyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan
shalay oo jimca ah taariikhdu ay tahay kow iyo labaatanka waxaa olholo ka bilaabmay imaaraadka oo dhan iyada oo tviyadii joornaaladii idaacadihii dhammaan ay magaranaysaa shacabkii ugu aruurinayaan in soomaaliya lagu deeqo ilaa iyo lacag shan boqol oo milyan oo lacagta dirhamka imaaraadka ah kaasi waxau ahaa abubakar mubaarak cabdalla oo ah ganacsado soomaaliyeed oo ku nool dalka imaaraadka oo ka warramaya olole shalay ka bilaabmay dalkaasi oo dhaqaale lagu ururinayo abaarta soomaaliya waraysi ayaanu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha gaashaandhigga maraykanka oo digniin u diray maamulka dalka syriya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin helaa marka horse dhegeysta waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida barnaamijka cunada adduunka ee qaramada midoobey ee w f b ayaa sheegay in cunno badbadin ah oo nafaqo ah ay diyaarad ay ku geysay deegaanada ay abaaruhu ku sida ba-an u saameeyeen ee soomaaliya cunadan ayaa loogu talagalay caruurta soo barakcay ee aan cunada iyo adeega ay ku karsadaan heli karin diyaarad nooca boing oo ay ugu deeqday shirkadda u b s ee mareykanku ayaa geysay magaalooyinka muqdisho afar boqol ama aan idhahda toddobiyo afartan mitri ton oo buskudka nafaqaysan ah ee loo yaqaano h a b s diyaaradan ayaa kasoo duushay magaalada dubay waxa ay tani caawineysaa koob iyo soddon kun oo qof muddo saddex cisho ah sidoo kale waxa ay diyaaradan waday daawada ay wado oo ay mas-uul ka tahay hay-adda w h o ee caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobe gargaarkan ayaa waxaa isku duway hay-adda ka jawaabidda arrimaha biniaadamada ee keedkeedu yahay dubay
fariin lagu qoray gacanta oo lagu ammaanayo maleeshiyaadka isis ayaa laga helay meel u dhow halkii ninka hubaysan ee lagu tuhmayey inuu toogtay askari boolis ah khamiistii magaalada baris sida uu sheegay dacwad ooga lagu magacaabo francos molins molins ayaa shaaciyey ninka weerarka geystay mar uu qabtay shir jaraa'id shalay oo jimco ahayd in lagu magacaabo karim jeruf oo ah soddon iyo sagaal jir booliiskana ay isha ku hayeen muddaba lalana xiriirinayo isku dayo weeraro hore oo booliiska ka dhan ah booliiska ayaa xiray ninkan bishii februari balse waxaa lagu qasbay in ay sii daayaan kadib markii ay caddeymo keeni waayeen kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo ninkii geystana ku tilmaamay abu yuusuf biljam inuu ka mid ahaa askartooda halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dalka imaaraadka carabta waxaa shalay ka bilaabmay olole dhaqaale loogu ururinaya abaarta soomaaliya haddaba xuseen barre ayaa faahfaahinta warkan wuxuu ka wareystay ganacsada abubakar mubaarak cabdalla oo ah ganacsado soomaaliyeed oo muddo badan dalkaasi ku noolaa
haddii aan warbixin kaa siiyo ololahani loogu talagalay in lagu garab istaago taakulayn iyo musaacadooyin loogu talagalay waddankeena soomaaliya taas oo garanaysaa salka ay ku hayso baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed abdullaahi farmaajo uu caalamka u jeediyey oo haatay qaramada midoobey ay waddankii soo booqatay booqashadii imaaraadka oo ku yimid iyo kulankii ay yeesheen madaxdii imaaraadka iyo mas-uuliyiinta imaaraadka isla markaa waxaa soo baxay baaq ama tawjiihaad ama amar kasoo baxay madaxda imaaraadka oo loogu talagalay ololo oo loogu aruurinayo in la dabar gooyo wax loogu qabto baahida iyo dhibaatooyinka iyo abaaraha ewaddankeena ka dhacay loogu aruurinayo taasoo loogu talagalay shacabkeena soomaaliya abaaruhu ay saameeyeen in wax lagu qabto ololahaasi intee lag buu socon doonaa ololahaasi markuu bilowday madaxweynaha imaaraadka sheekh khaliifa bin zaaid aala naxyaan iyo isaga uu garab taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha sheekh maxamed bin rashid iyo walaalkii dhaxal sugaha sheekh maxamed bin zayed iyo mas-uuliyiinta hilaal alaxmar alimaaraati waxaa loogu talagalay inuu socdo ololahaasi ilaa iyo laba bilood waxaana lagu magac daray liajlika ya somal liajlika soomaaliyey taasoo loogu talagalay in lagu dabargooyo baahida iyo abaaraha dhibaatooyinka waddanka ka dhacay shalay oo jimca ah taariikhdu ay tahay koob iyo labaatanka waxaa ololo ka bilaabmay imaaraadka oo dhan iyada oo tviyadii jornaaladii idaacadihii dhammaan ay magaranaysaa shacabkii ugu aruurinayaan in soomaaliya lagu deeqo ilaa iyo lacag shan boqol oo milyan oo lacagta dirhamka imaaraadka dadku siday u dareemayeen arrintan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay xitaa khudbadii shalay jimcaha waa lagu soo qaatay meel kaste dadku ay isugu imaanayaan suuqyada moolasha ama sentarada laga adeeganayo hilaal al axmer waxaa u yaalay meelo loogu talagalay soomaaliya liajligeed oo wax lagu aruurinayo imaaraadka oo dhan meel walba waa laga dareemay amarkaana waxaa soo saaray dowladda imaaraadkaa soo saartay in shacabka soomaaliya la garab istaago waxaa aada iyo aada isoo jiidatay khudbada ama tviyada baaqyada laga jeedinayay in soomaaliya waagii ay nabadda iyo khayrka iyo barwaaqada ay jirtay inay wadamada carabta ay wax usoo diri jirtay ama ay saacili jirtay ama garab istaagi jirtay ay khayrka la wadaagi jirtay iyagoo ku celcelinayo soomaaliya waagii ay khayrka iyo nicmada ay ka jirtay oo wadamada khaliijka ama wadamada caalamka ay ay saacili jirtay garab istaagi jirtay annagana waa inaan wanaagii walaalahayn khayrka inoo qabteen waa inaan khayr iyo wanaag ugu bedelnaa marka aada iyo aad baa loo dareemay shacabku waxay leeyihiin dowladda imaaraadku way kari kartaa inay dadka soomaaliyeed ay wax tarto dowladda imaaraadka mas-uuliyad bay iska saartay shacabkana way dareensiisay waa la isgarab istaagay hay-adaha khayrka ganacsatada jaaliyadaha kala duwan bulshada kala duwan muwaadiniinta waddanka imaaraadka u dhashay looma kala harin in shacabka soomaaliya la garab istaago meel kastoo ay joogaan meelaha ay abaaraha ay saameeyeen in wax lagu geeyo cudurada meesha ka dilaacay daawooyin qalabka caafimaadka waxyaaba badan aan lasoo koobi karayn sidee baa markaa qofka doonaya inuu mucaawimo bixiyo uu uga qayb qaadan karaa barnaamijkaas arrintaasi waxaa loo xil saaray hay-adda ugu sarreysa la yidhaahdo laanqiyarta cas imaaraadka ayaa mas-uul ka ah iyadana loo xil saaray iyadoo ma garanaysaa wada shaqayn ay ka dhexayso dowladda federaalka soomaaliya iyadoo toos ula xiriirayso hay-adda laanqiyarta cas dabcan meelaha ay abaaruhu iyo dhibaatooyinka ay ka dhaceen oo ay saameeyeen iyo roob la-aantu ay saameysay inay meeshooda dadka ay ugu geeyaan ayay jecel yihiin anigoo fursadan iyo munaasabadan uga faa'iidaysanayo dadkaas walaalahayn dadkaasi saacidaya ee garab istaagayo in wanaag iyo khayr loogu bedelo oo la garab istaago ayay mudan yihiin shacabka imaaraadka oo dhan arrintaasi way dareemeen in shacabka soomaaliya la garab istaago waxay leeyihiin waa walaalahayn way ku celcelinayaan dhiig iyo dhaqan iyo islaam iyo walaaltinimaan wadaagnaa bay leeyihiin
kaasi waxa uu ahaa abubakar mubaarak cabdalla oo ah ganacsado soomaaliyeed oo muddo badan ku noolaa dalka imaaraadka carabta waxa uu waramayay waryaheena xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halka dagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a kulan looga hadlayay qaabka loo wajahayo siyaasadda cusub ee arrimaha soo galootiga ee dowladda madaxweyne donald trump iyo sida ay u saameynayso soo galootiga mareykanka gaar ahaan soomaalida dalkan soo galaysa iyo kuwaan sharciga lahayn ayaa lagu qabtay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kulankan ayaa waxaa ka qaybgalayay soomaali isaga kala yimid sagaal gobol oo ka mid a dalkan mareykanka kulankaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda tayo oo dhinaca talaxbixinta qaabilsan xamse maxamed warfa oo hay-addaasi ka tirsan waxna ka soo qabanqaabiyey kulankan ayaa uga waramay ujeedooyinka kulankooda waryaheena maxamuud mascad
walaal waxay ahayd fursad inaan u helno shacabka soomaaliyeed oo maraykanka meelo kala duwan ku baahsan oo ku nool meelo kala duwan inay helaan fursad ay iskugu yimaadaan kaga tashtaan kaga tashtaan arrimahooda khuseeya gaar ahaan caqabadaha hadda yimid sida aad kaga shanqarisay intii madaxweynaha donald trump la doortay caqabadahaasoo runtii aad u fara badan meelo badanna taabanaya marka in aanu quwad midaysan ka yeelanno iyo isfahan guud si wada jirana maaragtay aan u wajahno sidii wax looga qaban lahaa marka markaaad leedahay gobollo kala gedisan soomaalida degan ayaa arintan doonaysa inay si midaysan arintan u wajahaan ilaa iyo meeqo gobol baa looga yimid marka shirkan ha shirka waxaa looga yimid sagaal gobol oo dadka soomaaliyeed ay ku badan yihiin sida gobolka california iyo gobolada kale maaragta soomaalida ku badan yihiin oo ohio washington state seattle iyo phoenix tennessee ay ka mid yihiin waxyaaba marka sida gaarka aad diiradda u saarteen loo baahan yahay in laga midoobo ama ka hortag laga sameeyo ee aad isla soo qaadeen maxaa ugu muhiimsanaa waxaan marka hore isxasuusinay oon maaragtay isku dhiirigelinay in shacabka soomaaliyeed mar walba ay yihiin dad runtii meesha ay yimaadaan iftiimiya wax badan oo wanaagana ka maaragtay ka qabta laakiin islamarkaana ay jiraan caqabado maaragtay iyaka gudahoodana soo food saara korna uga yimaada marka caqabadaha runtii hadda isku kaana keenay ee noo noo abuuray jawigan inaanu isku nimaadno waxaa weeyaan sharciyada cusub ee dhaqso la hirgeliyey ee madaxweynaha donald trump uu hirgeliyey oo ay ka mid tahay kow dadka shacabka soomaaliyeed ee la musaafirinayo dadkii muddo wadankan joogay iyo dad cusub oo hadda sharciga wadda dheer usoo maray inay fursad u helaan inay wadankan soo galaan markii soo galeena la xiray kadib broceskooda inta la boobsiiyey dhaqso diyaarad lagu qaaday oo la celiyey marka dadkaas oo runtii tiradoodu ay gaari karto ilaa afar kun oo qof ayaa waxaanu ka fikrinay sidii aanu maaragtay quwadanada u midayn lahayn aan iskugu dayi lahayn inaanu maaragtay dadka u taakuleyno maamulkan donald trumpna aanu maaragtay fariin adag ugu dirno tan labaad waxaa weeyaan runtii in inta badan shacabaha soomaalida meeshay ku nool yihiin cilmi baaris ama daraasaad laga sameeya inta badan iya ka dhaawaca marka inaanu samaysanno gudiyo ka hortegaya arrimaha noocaas oo kalea si aan u hubsanno ciddii communitiga soo dhexgasha soomaaliyeed jaaliyadda soomaliyeed soo dhexgasha inay tahay dad ujeeddo wanaagsan ka leh xiriirka rabaan inay la yeeshaan shacabka soomaaliyeed waa gartay marka maxaad isla garateen hadda oo arrimahaas aad sheegtay ee faraha badan si loo wajaho qodobada aad soo saarteen hadda aad doonaysaan inaad ku dhaqantaan si tallaabooyinkan aad doonaysaan in la qaado loo gaaro ta ugu horeysa waxaanu isla garanay sidii loo taakuleyn lahaa dadka xabsiyada ku jira ee hadda rafaadsan looyaro loogu heli lahaa haddii looyaro haysanin haddii looyaro haystaan looyarooyinkooda loo xoojin lahaa laba in maamulka loo sheego cadaadis lagu saaro oon qoraal baan kasoo saari doonaa waxa mowqifkana uu yahay arintan dadkan sida aan maaragtay quruxda saneen habeenka mugdiga loo celinayo waxaan kaloo isla qeexnay inaanu guddiyo samaysano wada shaqeeya goboladoo dhan ee maraykanka si maaragtay dallad midaysan loo helo oo wax wada qabata waxaan soo saarnay in maaragtay aanu isku dayn inaan wax ka bedelno jawiga ama fikirka laga haysta shacabka soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxaa jira dabcan dad fara badan ama madax ama aqoon-yahano dalkan maraykanka ah oo qaarkood dadka la doorta ah weliba xisba dimuqraadiga oo kale oo tallaabooyin fara badan oo dowladda trump qaadayso aada uga soo horjeeda kuwa iyaga wax xiriirood la samayseen ama wax talaabo aad weydiisateen si arrintan wax looga wada qabto runtii waa qeyb libaaxle oo ka mid ah shirkan aan iskugu nimid oo natiijooyinka maaragtay ka soo baxay inaanu lakashanno la kaashanno asxaabta kale ee dadka maaragtay iyakuna ciladaha iyo maaragtay culayska lagu hayo dadka kale ee maraykanka ah ee maaragtay sidaad sheegtay xisbiyada ama xisbiga maaragtay u u dhaganugul inuu maaragtay caqabadaha soomaaliyeed waxu ka qabto shakhsiyaada xisbiyada ka mid ah inaan inaan maaragtay aan maaragtay aan qayb ka qaadanno marka runtii isdhexgalka bulshada inaanu sii xoojinno dad asxaab ah oo allis ahna inaanu abuuranno si dagaalkan maaragtay loo wajaho caqabadahan ka imanaya maaragtay maamulkan
xamse maxamuud orfa oo ka mid ah ururka tayo oo magaalada minneabolis ugu qaramiyay waryahana v i oda maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegaystayaal mid ka mid a ururada soomaalida ee minnesota ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka haweenka iyo caruurta oo lagu magacaabo isuroon ayaa xarunta baarlamaanka gobolkaasi ku qabtay shir jaraa-id oo ay uga cabanayaan senatar ka tirsan golaha sanadka ee gobolkaasi iyaga oo ku eedeeyay inuu meel uga dhacay ururka iyo jaaliyadda soomaalida warbaahinta gobolka ayaa arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay maalmihii lasoo dhaafay haddaba si aan wax uga ogaano arrintan ayaa xuseen bare warbixintan uu nooga diyaariyey khilaafkan ayaa dhashay kadib markii senator jeff hayden oo ka mid ah golaha senatka ee minnesota uu fadhi dhegeysi ah oo looga hadlayay arrimaha caafimaadka gobolka uu su'aalo weydiiyey xildhibaan ka mid a mudanayaashii warbixinta laga dhegeysanayey senatarka ayaa si toos ah su'aal uga keenay kartida uu ururka isuroon u leeyahay in dhaqaalaha loogu talagalay ay u maamuli karaan sidii la rabay taasi oo ay madaxda ururkuna ka biyadiideen haddaba senatarka oo aan wax ka weydiinay sababta keentay su-aasha iyo khilaafka iminka taagan ayaa waxa uu sheegay in uu si guud uga hadlayey dhacdooyin hore u dhacay iyo isaga oo tilmaamay inay habboonayd in madaxda ururku si toosa isaga ula soo xidhiidhaan haddii ay wax su'aala qabaan waan maqlay in isuroon iyo qaybo kale ay ka xun yihiin hadal aan fadhi rasmi ah oo uu lahaa golaha senadka ee gobolka minnesota aan ka idhi waxaana uu ahaa su'aal aan jeediyey taasi oo ahayd toddobaadyo ka hor haddaba waxay ahayd ka hor shirka jaraa'id inay ila soo xidhiidhaan oo ay wax iga weydiiyaan duluucda hadalkayga laakiin waxay u muuqataa in ay si khaldan hadalkii u qaateen waxaa kaloo jirta in aan aqoon isu leenahay madaxda isuroon oo aannu isnaqaanay in ka badan lix sano waxaana habboonayd in ay ila hadlaan mana jirto wax xumaan ah oo aan u hayo bulshada soomaaliyeed horena waxaan ugala soo shaqeeyey mashaariic badan oo aan kala qayb qaatay laakiin waxaa arrintaasi ka jawaabtay madaxa ururka isuroon fartuun cilmi oo sheegtay in hadalka senatarku uu ahaa mid si badrheedh ah uu ugu talagalay ninkan waa bolitician waaye soomaalidana cirka iyo dhulka u maray dhulkuula dhaca dadkayaga markii uu sanadka meesha uu joogay uu u diidayay organizationkan lacag ay ku sameyn lahayn mashruuca ma uunan isdhehaynin horta number one soomaalida inaan fahamsanaha uma malaynaynin in la helay horta umuusan malaynayn number one in uu saa u hadlay number two-na qofkii markii lagu helay asoo been sheegayo oo oo dadkii meesha joogay dadkii kaloo madaxda ahaa eeay dheheen labo kale oo senataraa a difaacayaan isuroon oo waxay leein war organizationkan waa organization la yaqaano dhaqaalahooda iyo waxooda dhan waxay ku jiraan internetka laga heli karo marka ninkan waa nin madaxa oo meel yacni powerful fadhiya marka haddii been lagu qabto ma dhihi karo waxaan sameynayay waa lay qabto i'm sorry ma dhahay like waxawaaye inuu dhaho qalada la iiga fahmay oo kanaa la yeelay arrintan uu leeyahay waa la iigu soo sheegi waayo markuu inta sanadka saddexda boqolo hortiisa taagan uu isroon ku jarjarayay asaga mana weydiiye su-aal mana soo weydiiyo ma dhahay dhaqaalihiina u baahanahay dhaqaalihiina itusa intaanan meesha intaan tegin aana idadhaflagaadeen senator hayden ayaa ku celceliyey in aanu jirin wax dhibaato ah oo u dhaxaysa isaga iyo jaaliyadda soomaalida ee minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin soomaalida u badan maraykanka dhinaca kalena ururka isroon ayaa tilmaamay inay yihiin urur sharci ah oo aanay jirin sabab keeni karta in shaki la geliyo adeegyada ay u qabtaan haweenka iyo caruurta soomaalida xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
gobolka ohio ee dalka mareykanka waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey tartankii toddobiyo tobnaad ee ciyaaraha dhalinyarada soomaalida ee waqooyiga amerika haddaba jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha u ergelay jareedda soomaaliyeed tan iyo markii la bilaabay tartankaas howl walba oo wakhti tamar iyo dhaqaalaba la gashaa waxaa xaqiiqa inay jirto ahmiyad laga doonayo aayaha dhow iyo kan fogba sida aad sannadaha dambe la qabsateenna dhegaystayaal waxaa deegaanada qurbaha ee ay soomaalidu ku badan tahay lagu qabtaa tartan ciyaareedyo loogu magac daray toddobaadka soomaalida axaddii ina soo dhaaftayna waxaa soo gebagaboobay midka lagu qabto magaalada colombos ee dalka maraykanka maxay ahayd ahmiyaddii loo bilaabay toddobiyo toban sano ka hor markii la yegleelay waa kan bashiir maxamuud cilmi oo loo yaqaan bashiir geele oo ka mid ah qabanqaabiyaasha toddobaadka soomaalida colombos oo inoo sharaxayo waa mahadsantahay jaamac aada ayaan ugu mahad celinayaa v o e da had iyo jeer kaalinta aada u weyn ee uga qayb qaadato tartankan aada ayaad ugu mahadsantihiin run ahaantii hamiga laga lahaa ama hadafka laga lahaa waxa ay ku timid baahi ee isku qabtay dhammaan bulshaweynta reer north america khaasatan kuwa sportiga arag ama isku imaad ay isku yimaadaan maxaa yeelay sportigu wuxuu jecel yahay dee inuu is arko oo isla challenge gareeyo taasoo ay ku timid marka in la qabanqaabiyo tournamentiyada noocan oo kaleeto laiskugu yimaado laakiin hadafka weyn ama midka dheer fikradda dheera ee mar walba ku jirtay oona ka baxsaneena ay tahay sidii loo dhisi lahaa run ahaantii meel lagu soo saaro dhalinyaro soomaaliyeed xirfad aada u wanaagsan leh oo beri ka maalin jaamacadaha geli doona ama maaragtay noqon doona kuwii matali lahaa qaranka soomaaliyeed ama wadankan ay degan yihiin qarannimadooda kuwii matali lahaa sida uu ii sheegay bashiir geele waxa ay hiigsanayaan laba hadaf oo midna uu yahay mid wakhtiga gaabana midka kalena uu aayaha fog ku aadanaa maxaa uga hirgelay labadaa hadaf waa kan bashiir geele oo mar kale inoo sharaxo xaqiiqdii hadafkii aan lahayn kii gaabnaa waa noo hirgelay oo si aada u wanaagsan buu noogu hirgelay wuxuu noogu hirgelay inay ka yimaadaan ilaa iyo maaragtay toban state oo lagu daro canada inay dhalinyaro soomaaliyeed ka yimaadaan oo iskugu yimaadaan meeshan in macalimiintii soomaaliyeed ciyaaryahanadii soomaaliyeed ay meeshan iskugu yimaadaan kuwo qaran usoo ciyaari iyo kuwo maaragtay usoo ciyaara naadiyaba in taariikhdii soomaaliya dhalinyarada ay barato intaas way noo hirgashay waxaa kaloo noo hirgelay inay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed hadda soo baxeen oo ka ciyaara difisionada ama leebelada hoos hooseeya ama midka saddexaad ha noqdo ama midka labaad ha noqdo kuwaasoo ay usii dheeryihiin inay jiraan dhalinyaro soomaaliyeed oo hadda ku helay scholarshipyo banooniga ku helay oo jaamacadaha u ciyaara sida ohio state iyo kuwa lamida intaba marka intaas waan gaarnay waxaa noo dhima marka hadafkeena inaan aan kii dheera aan si gaarno waxaa ka mid ah in run ahaantii aan produce garayno oo aan soo saarno tababarayaal xirfadda ay ka laftigooda maxaa yeele markii hore waxaan xoogga saarna ciyaartoyda laakiin hadda tababarayaal xirfad leh oo ayaguna soo saari kara dhalinyaro run ahaantii aada iyo aada looga soo shaqeeyey oo beri ka maalna ummadda wax la qaybsan karta cabdixamiid maxamed macalin waxa uu toban sano soo ciyaarayay horyaalada toddobaadka soomaalida khaasatankan colobos ee toddobaadkan soo dhammaaday cabdixamiid hadda waa tababare kubadda cagta ah oo hogaamiye kooxda colombos crew oo ka ciyaarta horyaalka maraykanka waxa uu sharaxayaa sida ay isagana la tahay in la gaaray hamigii laga lahaa toddobaadka soomaalida colombos run ahaantii hadafka loo furay oo ahay bulshada soomaaliyeed degan north america bahda sportig inay isku imaadaan meel oo maaragtay saaxiibtinimo iyo kubadda cagta loo yimaado aad iyo aad ayaa looga gaaray sababtoo ah toddobiyi toban sano muddo oo koobkan soo socday dad badan ayaa maaragtay ka samaystay friends for life dad badan ayaa kusoo koray aniga aan ka mid ahay koobkan ciyaartiisa marka hadafka aad iyo aad ayaa looga gaaray sida ay qabaan bashiir iyo cabdixamiidba kulamada noocan oo kale ah waxa ay bulshada ku abuureen yadidiilo weyn oo ay hadda ku hiigsanayaan inay bidhaansadaan meel ka fog halkii ay bilowgii hore ku haminayeen aada ayuu mahadsan yahay jaamac bulla jaamac oo warbixintaasi inoo sideeyay islamarkaana inala socodsiin hagad ka dhegeysanaysan waa laantab soomaaliga v o a haatana aan ka codsado falastiin axmed iban oo warbarkayga midig fadhida in ay qodobadii wararka doorkuna mar kale inoo celiso mahadsaned xuseen barnaamijka cunada adduunka qaramada midoobe ee w f b ayaa shalay cuno nafadbadbaadin ah oo nafaqo ah diyaarad ku geeya deegaanada ay abaaruhu sida ba-an u saameeyeen ee soomaaliya cunadan ayaa loogu talagalay caruurta soo barakacayeen cuno iyo weliba adeegyadii ay ku karsan lahaayeen aan heli karin xilligan diyaarad nooceedu uu yahay point oo ay ku deeqday shirkadda u p s ayaa geystay magaalada muqdisho afartan iyo toddoba mitrig tan oo buskudka nafaqaysan ah oo loo yaqaano hebs diyaaradan ayaa ka duushay magaalada dubai waxaana ay ka degtay magaalada muqdisho fariin lagu soo qoray gacanta oo lagu ammaanayo maleeshiyaadka isis ayaa laga helay meel u dhow halkii nin hubaysan uu ku toogtay askari boolis ah khamiistii magaalada baris sida uu sheegay dacwad ooga lagu magacaabo francos molines molines waxa uu shaaciyey in ninka weerarka geystay mar uu qabtay shir jaraa-id in lagu magacaabo karim jefuri oo ah soddon iyo sagaal jir ay boolisku isha hore ugu hayeen
aada iyo aad bay mahadsantahay falastiin axmed iban inoo socodol socodsiinsay qodobadii wararka caalamka u durxuna haatana aynu ku ansanno codka filanka cumar dhou leeyahay heeskii bureeqa codkaasi fanaanka cumar dhuule iyo heeskaasi bureeqa ayaa gabagabaha idaacaddeenayay subaxnimo waa xuseen bare iyo falastiin axmed iban iyo dhammaan v o dambaysaas iyo subaxnaysa
Thank you.